halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a da oo aad si tooso uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka koob iyo soddonka mijirban efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan barga aanu internetka ku leenahay ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa jimce kowda bisha nofembar labada kun iyo sagaaliyo tobanka saacadda afrikada bari waa lixdiyo barkii subaxnimo saakii caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo haaruun macruuf iyo cabdi xaafid caawiil ismaaciil
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda subaxnimo waxaa ka mida wararkii ugu dambeeyey ee fatahaadaha soomaaliya
waxaa barakacay lix kun iyo shan boqol oo qoys oo degmada ku noolaa ayaaba ka barakacay oo dhibaato ka gaartay meesha marka hadda qaarkood banaanka bay sidii u taagan yihiin oo meesha taagay saaran yihiin biyihiina haddee sidii waay guryihii laga barakacayna ay ku dhex jiraan
sidoo kale waxaannu idiin haynaa arday ka socota somalilan oo deeq waxbarasho ka heshay etoobiya
ardaydana waxaan leeyahay geediga hankaagiiyo waxaad gaadhis leedahay ha ka gaabin weligaa ha u garaabin waayaha gedgadoonka nolosha oo gaabsiyaana kugu iman xubintii abuuraha islaamka ayaanu idiin haynaa sidoo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka ee soomaaliya cabdi maxamed sabriye ayaa difaacay heshiiska ay dowladdu la gaartay ururka ahlusunna waljamaaca cabdi maxamed sabriye ayaa hadalkan ka jeediyey magaalada dhuusamareeb xalay
waxay markaas si adag ugu gorgortameen in xildhibaanada golaha wakiilada galmudug ee la dhisi doono laga siiyo boqolkiiba konton waxayna arrinkaas ku xireen inay oggolaadaan in dhuusamareeb la isugu yimaado albaabka wadahadalkuna furmo wax tirooyin la ysku celceliyaba ahlusunna waljamaaca waxay ku soo gurisay wax u dhigma ama soddon iyo shan xildhibaan ama albaabka waa xiraya in ahlu sunna waljamaaca albaabka xirato ayna adkaato ama suuroobi weydo in galmudug oo midaysan dib loo yagleelo iyo in dalabkooda loo fuliyo waxaa la huri waayey intooda loo yeelo hadalkan ayaa wasiirku uu jeediyey kadib markii maalmihii lasoo dhaafay ururka ahlusunna waljamaaca ay ku eedeeyeen dowladda inay baalmareen heshiiskii waxaa sidoo kale jirtay muran ku saabsan magacaabista guddiyo doorasho oo isgarab socota
qaar ka mid ah taageerayaasha hogaamiyaha cusub ee loo doortay ururka daacish oo la filayo inaan muddo dheer la aqoonsan ayaa wacad ku maray inay u hoggaansamayaan iyaga oo isticmaalaya baraha bulshadu ku kulanto isis ayaa khamiistii ku dhawaaqday abu ibraahim al xashimi al qurayshi inuu yahay hogaamiyahooda cusub cod cajirad lagu soo duubay oo la turjumay ayaa lagu tilmaamay inuu ninkani yahay calanka jihaadka shiikha culimmada iyo amiirka amiirada cajiradan oo sidoo kale kooxda ku xaqiijisay dilka hogaamiyihii hore ee kooxda abubakar al baqdaadi iyo afhayeenkiisii abu xasan al muhaajir ayaa sida ay sheegeen dadka faallooda arrimaha isis ay tilmaameen inay baraha bulshada ee kooxdu isticmaasho ay ka abuurtay farxad iyo raynrayn warkan magacaabista hogaanka cusub ayaa soo baxaya xilli ka yar afar iyo labaatan saacadood markii ay wasaaradda difaaca maraykanku baahisay muuqaal muujinaya weerarkii ay ciidamada gaarka ah ee maraykanka ku dileen albaqdaadi deegaanka idlib ilaa iminka ka hor kooxdu waxba ka maayo oo dhan weerar lagu dilay shan kale oo xubnahooda oo ururka ka tirsanaa iyo weerarkii lagu khaarajiyey afhayeenkii hoggaankoodii hore ee ka dhacay magaalada jarablus oo ku taalla dalka suuriya
halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee voice of america aqalka hoose ee koongareeska maraykanka ayaa shalay rasmi ahaan u furay baaritaan lagu samaynayo sida uu xafiiska u maamulay madaxweyne donald trump markii bishii juulaay eenu soo dhaafnay uu madaxweynuhu khadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha ukrain valadimir zelenski kaasi oo ay ka soo baxeen eedo ku saabsan inuu ku cadaadiyey inuu baaritaan ku sameeyo madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalkan joe biden oo hogaaminaya musharaxiinta dhinaca dimuqraadiga ee la tartami doona sanadka dambe trump isagu waxa uu ku adkaysanayaa inuusan cadaadis gelinin islamarkaana saarin madaxweynaha ukrain warbixintaas armuurtaas ku saabsan waxaa inoo diyaariyey cabdixaafid cawil ismaaciil aqalka hoose ee kongareska maraykanka oo dhammaystiran ayaa cod ay qaadeen isku raacay in lasii wado baaritaanka keeni kara inuu madaxweyne donald trump galay dembiye xilka lagaga xayuubiyo cabdikafaar cabdi wardheero oo ku takhasusay horumarinta caalamiga ah kana faalooda arrimaha maraykanka ayaan weydiiyey bal inuu inoo sharaxo eedaha loo haysto madaxweynaha waxyaabaha lagu haysto madaxweynaha waxaa ugu muhiimsan telefoon uu kula hadlay madaxweynaha ukraine oo hadda ka hor la yiri wuxuu yidhi baaritaan waxaad ku samaysaa ninka hadda isaga xukunka kula tartamaya oo joe biden la yidhaahdo oo oo tartanka doorashada maraykanka oo soo socota labada kun iyo labaatanka marka waxaa la lahaa wuxuu u isticmaalay awooddii uu isagu buu ku takrifalay oo wuxuu u isticmaalay inuu dadkii siyaasadda maraykanka kula tartamayay inuu dal ajnabiya kala xaalo oo yidhaahdo ii baara haddaba muxuu ka dhigan yahay maanta codka la qaaday waa kan mar kale cabdikafaar cabdi wardheere oo sharxaya codka uu maanta qaaday waxaa codeeyey waa aqalkii hoose weeye oo dhan waxaa laysku raacay in laga saaro arrinta guddiyadii awal baaritaan ka waday oo aqalka hoose oo dhan uu u codeeyo oo yidhaahdo arrintan baaritaankan waa in lasii wadaa waxay ku kala duwan yihiin maanta cod ka dhacay iyo wixii hore u socday markii hore waxaa hawsha waday guddiyo hoose oo baaritaanka iyagu gooni u waday oo weliba si qarsoodiya u waday hadda waxaa soo kordhay inay baaritaankii aqalkii hoose oo dhan inuu u codeeyo leeyahay waa la baarayaa waana public bayna noqonaysaa oo dadku waa daawanayaa meeshii hadda ka hor ay si qarsoodiya baaritaanku u socdeen codka maanta aqalka hoose ee kongareesku qaaday waa maxay haddaba tallaabada xigaysa cabdikafaar cabdi wardheere ayaa mar kale ka jawaabaya waxaa xigaya baaritaanku inuu horta soo dhammaado oo la daraafgareeyo ama la sameeyo wax la yidhahdo articles of impeachment oo macnaheedu tahay qodobada lagu soo oogayo madaxweynaha dembiyada uu galay oo dhan yaa lasoo qorayaa bengiya dembiyadaas la soo oogay yaa waxaa markaa loo gudbinayaa aqalka sare aqalka saraa markaa arrintaa ka fadhiisanaya oo go-aaminaya in madaxweynaha jagada laga qaado iyo in kale maadaama oo iminka dacwaddii lagu eegayo aqalka sare ee xisbiga jamhuurigu u badan yahay loona baahan yahay saddex meelood laba inay isku raacaan in xilka madaxweynaha laga xayuubiyo dad badan oo ka faallooda arrimaha siyaasadda maraykanku waxa ay isweydiinayaan xad intee leeg ayay wakiilada aqalka sare ee xisbiga jamhuurigu xeeri doonaan sharciga mise waxa ay difaaci doonaan madaxweynaha faysal drio taageera xisbiga jamhuuriga ayaa ka jawaabaya runtii waxay dhaawac u geysan doontaa madaxweynaha doorashadiisa laakiin dhibku wuxuu ka taagan yahay xisbiga dimuqraadigu sidaan hadda la soconno ma haystaan murashaxiin aada u adadag haddii ay helaan murashax adag waxaa laga yaabaa arrintan dacwadahani inay kaalmayso ama ay dhiirigeliso dad badani inay ka codayaan madaxweynaha haatan talada haya waxa aan mar kale weydiiyey faysal diri maadaama oo ay xisbiga jamhuuriga iyo madaxweyne donald trump ku dacwoon jireen in si khalad ah wax loo waday oo qarsoodiya oo la gacanbidixaynayo waxaa iminka doodoodu noqonayso doodooda waxay ku salaysan tahay oo aynu hadda maqalnayba xataa kuwii madaxweynaha ka soo hor jeeday baynu garan karnaa ilaa xalay ilaa shalayta waxyaabahay ku hadlayeen oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga waxay leeyihin madaxweynuhu way jirtaa khaladaad uu galay laakiin khaladaadkani ma aha khaladaad aada u waaweyn oo keeni kara madaxweynaha in xilka laga xayuubiyo marka waxaa laysku haystaa khaladkii uu madaxweynuhu galay ma yihiin faldambiyeed xilka lagaga xayuubin kara mise waa faldambiyeed aan gaadhsiisnayn in laga xayuubiyo xilka marka jamhuuriyiinta intooda badani hadda waxay ku doodayaan arrimahan madaxweynaha lagu soo eedeeyey inay masrax siyaasadeed uun tahay arrin lagu gaadhaya aysan ahayn arrin gaadhsiisan in madaxweynaha xilka laga xayuubiyo iyadoo loo badinayo in xisbiga jamhuuriga uu diidi doono in madaxweyne donald trump xilka laga qaado maadaama oo ay xisbiga jamhuuriga u badan yihiin aqalka sare cabdikafaar cabdi wardheere ayaa waxa aan weydiiyey baaritaankii la soo waday buuqii siyaasadeed in uu ku dambayn doono uun hal bacaad lagu lisay aad bay suurtagal u tahay waana arrinta hadda qiyaastii loo badinayo inaan aqalka sare aan ku raacin aqalka hoose impeachmentiga sababtoo ah sidaad sheegtay waa laba meelo saddex meeloodoo labaa layska rabaa jamhuuriguna xataa hadda maanta codka la qaaday kulligood waa isku duubnaayeen waa diideen oo wixii hadda gudbiyey impeachmentiga ama madaxweynaha dembigiisa lasii wada wixii u badnaa waxay ahaayeen dimuqraadigaay ahaayeen marka aad bay u adkaanaysaa kow saddex meelood labada layska rabo awgeed iyo jamhuuriga oo aan weli u dhammayn waxaa keliya oo muhima oo suurtagal ah dembiyada marka baaritaan ku dhammaado waxa la soo oogo hadday wax aad u culus yihiin oo senatarada jamhuuriga ay aanay liqi karin fursadaas keliya markaa jiri karta inay yidhahdaan madaxweynaha jagadaha laga xayuubiyo oo markay arkaan dembi cab oo aan la darooli karin dhinac kasta oo ay sheekadan isugu biya shubato haddii aynu meel dhigno saameyn intee leeg ayay ku yeelanaysaa doorashada soo socota madaxweyne donald trump iyo guud ahaanba xisbiga jamhuuriga cabdiqafaar cabdi wardheere ayaa mar kale su-aashaasi ka jawaabaya runtii waxay u muuqataa waa madaxweynihii afraad oo wuxuu noqonayaa taariikhda maraykanka laba boqol iyo konton sano la impiij gareeyey oo xukunka maaragtay aqalka hoose inta fadhiistay oo la baaray haddana impeachment lagu sameeyey ama ama lagu la soo jeediyey xilka xayuubin marka inkastoo ay suurtagal tahay sidii madaxweynihii hore ee bill clinton oo kale inaanu xafiiska ka tegin oon jagada laga qaadin haddana wuxuu ku biirayaa saddexdaas hore oo madaxweyne oo iyagoon xilkii laga qaadin ama is-casilay ama maaragtay la impeach gareeyey sida bill clinton oo kale marka mar kasta isagu wuxuu noqonayaa madaxweynihii la impeach gareeyey haddii aqalka hoose uu kusoo oogo dembiyada oo uu u gudbiya aqalka sanadka
codkaasi wuxuu ahaa cabdikafaar cabdi wardheere wuxuuna ugu dambeeyey warbixintii siyaasadda maraykanka oo nooga diyaariyey cabdi xaafid cawil ismaaciil
dowladda soomaaliya ayaa ku baaqday gargaar deg deg ah oo beesha caalamku la soo gaadho goobaha ay fatahaaduhu saameeyeen oo weli tobannaan kun oo qof ay dibadda ka joogaan guryahooda haddaba magaalada bardaale ee gobolka baay ayaa shalay u gaadhay gargaarkii ugu horreeyey haaruun macruuf ayaa guddoomiyaha degmada maxamed isaaqa caraacase ka waraystay dadka ilaa haatan barakacay
waxaa barakacay lix kun iyo shan boqol oo qoys oo degmada ku noolaa ayaa ka barakacay oo dhibaato ka gaartay meesha marka hadda qaarkood banaanka bay sidii u taagan yihiin oo meesha taagay saaran yihiin biyihiina haddee sidii waayo guryihii laga barakacayna ay ku dhex jiraan waxaad iga sheekaysaa dadka barakacay caruur hadday ku jiraan ma bannaankay jiifaan mise dhul kale ay u baxeen oo gurya looga dhisay ma wax guriga loo dhisay bannaankay jiifaan caruurta iyo haweenka iyo odayaashii waayeelada ahaa iyo waa isku dhex jiraan shacabkii oo intiisa kaagiisa kala duwan weeye marka bannaankay jiifaan wax guriga loo dhisayna ma laha marka maxaa ilaa hadda idi soo gaadho gargaara wallaahi horta hadda waxaana soo gaaray saddex diyaarad oo cobter oo raashin ah oo gaaldhaanta horta shacabkii soomaaliyeed heer dowladeed maamul goboleed iyo heer federaal iyo aqoon-yahanada dal iyo diid oo dhan waa waa gurmad adag baa la galay hadda waxa ugu horeeya oo hadda soo gaaray eelboorka baydhada ay taashaa wixii federaalka soo dhiibay iyo wixii meesha laga soo aruuriyey iyo wixii deeqdii kale iyo hay-adihii o dhan ay ka tahan wixii markaas keedka ugu jiray o dhan hadda saddexdaa helicobtero raashin ah maanta kasoo degay bardaale oo ay qayb ka tahay ciidamada amisom qaybta centertree oo ku sugan goboladan bay iyo bocool isaga oo ay go-aansadeen ciidamadaas amisom khaasatan kuwa etoobiya inay raashinkooda ka jaraan ay cuni lahayn inay qayb ka jaraan oo ugu deeqaan ummadaas ku dhibaataysan degmada burdaale waxaad ii sheegtaa waxa idinka dhimanayn magaalada hadda ka jirin biyo nadiifa ma jiraan musqulo ma jiraan gargaar iyo daawo ma jiraan waxa idinka dhiman ii sheeg eed u baahan tihiin wallaahi wax horta meesha ka bilaabo ma jiro biyo nadiifa ma jiraan waxaa isku darsamay musqulihii iyo iyo ceelalkii ceel gacmeedka ahaa ceel weyn oo siiga hal ceel baa ka jiray kaas imdaadkaa qaaday daawo ma jirto biyo ma jiro wax ka hagaagsan oo degmada hadda ka jira malaha
gudoomiyaha degmada bardaale maxamed maxamed isaaq caracse ayuu kaasi ahaa u waramayey haaruun macruuf
wasaaradda waxbarashada ee somalilan ayaa munaasabad sagootin ah u samaysay arday deeq waxbarasho ka heshay dalka etoobiya kuwaasoo tiradoodu dhan tahay afar boqol iyo konton arday wariyaha iyaga hargeysa khadar maxamed cakule ayaa la kulmay qaar ka mid a ardaydaasi waraysiyo kala duwanna la yeeshay
maanta waxaa la amba bixinayaa arday afar boqol iyo konton ardaya kuwaasi oo deeq waxbarasho ka helay waddanka etoobiya iyadoo ay u kala qaybsanyihiin laba qaybood oo qayb ka midii ay tahay heerka koowaad ee waxbarashada jaamacadda iyo heerka labaad ee waxbarashada jaamacadda waxaa haddaba aan qaar ka mida weydiiyey ardayda dareenkooda iyada oo runtii ay kasoo qaybgalayso oo kale qaar ka mida waalidiinta oo iyaguna ku faraxsan ardaydan ama ubadkoodan waxbarashada bilaashka ah helay walaal magacaaga sheeg magacayga waxaa ladhaha raxme axmed maxamuud waxaanan ka socdaa isla gobolka maroodi jeex waxaan ka mid ahay ardayda deeq waxbarasho heshay dalka etoobiya alxamdulilahi rabbilcaalamiin aad baan ugu faraxsanahay ma filaysa inaad deeqdan waxbarasho helaysa may maan filayn laakiin dadaalkayga iyo in badan waan rajeynaya insha allah bidmillahi karim waxbarashada mirdhal ka gaadho oon jaamacado badan iyo wadamo badan aan kasoo dhigto iminka waad garanaysaa jaamacadda tegayso jaamacada maxaarada ku taalo dibromaarkas laydhaa baan tegayaa aniga iyo shan iyo toban arday inaan noqono kuwii dalkooda iyo diintooda iyo dadkoodaba anfacaa wax lacagii ilaamka miyay kaa baxeen adiga alxamdulilah waxsaa loo sheegaa may bixin qarash nooliga ugu dambeeya madaxweynaha bixinaya ilaahay miisaanka xasanadka ugu daro ardaydana waxaan leeyahay geediga hankaaga iyo waxaad gaadhis leedahay ka gaabin weligaa ha u garaabin waayaha gedgadoonka noloshoo gaabsiyaana kugu iman magacaaga wala marka hore bismi illaahi raxmaan iraxiim alxamdulilahi rabbilcaalamiin magacaygu waa xamse warsame jaamac waxaan ka mid ahay ardayda fursadda qaaliga u heshay shucuurtiisana aan la qiimeyn kara ama la qiyaasi karayn anoo ku hadlaya guud ahaan horta dhalinyarada u baxaysa deeqda waxbarasho aynu ka helay dalkan deriska nahay ee federaalka etoobiya waxaan ka mid ahay siddeetanka qof ee heerka labaad ee waxbarashada loo yaqaano master programka u tegeysa wadanka federaalka etoobiya khaasatanna caasimadda tigreyga ee maqale
ugu dambeyn ma filaysay
waad mahadsan tahay khadarow adiga iyo bahda v o a maadaamaan dugsigii hoose dhexe iyo sareba kusoo qaatay dugsi dooliya maantana maan filanayn inaan helo deeq waxbarasho inaan dalkayga iyo dadkaygaba kusoo anfaco markaan soo bartona aan wax kaga bedelo heerka waxbarasho ee dalkeynu taagan yahay maadaamay tahay qofku derajadii labaad aan marayo anoo qof da'yara anoo ka faa'iideysanayo fursaddan qaaliga ardayda digriga maadaamay cusub yihiin iskuulla ka kala yimaadeen kala duwan dal weyn oo ballaadhan oo deris aynu nahay waxaynu ka turjumaynaa astaantii iyo sumcaddii iyo sharaftii dhallinyarnimo ama ardaynimo ama qaran ahaan aynu ku dadaalno sidii aynu ugu adkaysan lahayn dhibaato kastaoo ka timaada waxbarasho kastoo waxay leedahay culeyskeeda waayo waxaan loo samrin ama loo socdaalin lama helo si yaroo fudud waxaan leeyahay ay noqonno kuwii u adkaysta xaalad kasta maadaama ku kala duwanahay dhaqan iyo dal ahaan iyo dad ahaanba xamsaan saasaan fariin ugu diray weliba qaybta heerka koowaad waalidka ku faraxsan inay ubadkoodu helaan runtii waxaa ka mid a hooye halkan joogta magacaaga marka hore safiye maxamed cigaal safiya bal ka war adiga ayaa ku tegaya inan baa ii tegaya iskuullada dawligaa laga hela may ahayn marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan helno maanta maxaan kudhahay skoolarshibkan ilmahay ka qayb galo waxaanan ugu mahadnaqayaa dowladda somalilan madaxweynaha muuse biix cabdi iyo wasaaradda waxbarashada
agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska axmed abukar maxamed ayaa ka warramay ardayda maanta ka anbabaxaysa magaalada hargeysa ee ah ardaydii afarta boqol iyo kontonka arday ee deeqda waxbarasho ka heshay horta waa maalin taariikhi ah kow iyo soddonkii bishii tobnaad labada kun iyo sagaal iyo tobanka waxaa ilaahay mahadiyey in ardaydii deeqda waxbarashada ka heshay dalka etoobiya ee mastartii digrigiisa ku jirtay ee maanta ay naga anbabaxayaan oo la siinayo markaa wacyigelintii iyo nooligoodii iyo tilmaamihii kale loo baahnaa oo u bixi doonaan markaa dalka etoobiya iyo jaamacadihii lagu kala qoray waxaana sii raaci doonaa shaqaale ka tirsan iyo mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda waxbarashada waxaa halkan maanta isugu yihin markaa madaxdii wasaaradda iyo waalidkoodii iyo ardaydii oo runtii aada u faraxsan ididiilay farxadna ka muuqato markaad eegto ardayda guud ahaantood wuxuu arday waliba baxayaa isaga oo haysta oo garanaya magaca jaamacadda uu tegaya sooma sababta maanta aan ugu yeedhna waxa weye arday kasta waxaa la siinayaa jaamacaddii ku qorayo hore u haystay laakiin maanta baasaboorkiisii loo soo fiiseeyey oo xukuumaddu u fiiseysay waxaana xusud mudan kharashka ardayduna ku baxayso ee ku tegeysa markaa ilaa hargeysa ilaa jaamacaddii inay xukuumaddu ay bixiso madaxweynuhu ugu deeqay baa runtii mudan aad iyo aad maan ugu mahadnaqin adal maxamed cakulle v o e hargeysa
subax wanaagsan dhegeystayaal mar kale waxaad toos nooga dhegaysanaysaan idaacaddeenii subaxnimo idinka imanaysa v o washington toddobaadkan waxaa magaalada maxaase gobolka hiiraan lagu soo gebagabeeyey nabadayn la dhex dhigayay beela ay xurgufi dhex martay oo deegaankaas wadadega haddaba haruun macruuf ayaa guddoomiyaha maxaas cabdi muumin cilmi waxa uu ka waraystay silka sida ay xalka ku gaadheen
runtii markii aan maqlay in ay shubaaqa halkaasi ka dhacday ragna oo dhaawac yahay waxaan maaragtay sameeyey kaalintii aan la helay ka maamul ahaan waajibaadkii naga saarnaa inaan kasasoo ahaa in wax kasta oo khilaaf oo yimaado ama wax kasta oo dhibaato ah oo soo gaarayo ama kala gaarayo dadka walaalaha ah ee deriska ah ee isla dhashay inaan kala dhex galno xabad joojin aan sameyno wada hadal siino xalna aan ka gaarno marka wixii markay dhaceen kadib kadatag wax la yidhahdo ayaa sameynay waxaa la xiriirnay la xiriirnay oosaasha dhaqanka dhinacaas xagga ah iyo rag siyaasiyiin ah oo xagga kasoo jeedo galgaduud iyo maaragtay odayaashii dhaqanka oo degmada baxaas oo aan inta ka dirnay runtii halkaasi waxaa ka dhacday safgarad aad u wanaagsan in wixii dhacay maaragtay ciddii galdarneed ay raaligelin ka dhiibto ciddii galdarada samaysayna lasoo qabto ilaa haddana waa ku daba jirnaa ciddii maaragtay abuureysay ama abuuri rabtay falka nabadgelyo xumo taasna waxaa garab nagu sii doono odayaasha dhaqanka ka maamul ahaana aada iyo aad ayaan ugu daba joognaa waana soo qaban doonaa insha allah waaye marka waxaad ii sheegtaa khilaafku muxuu ku salaysnaa ma cawsba ma siyaasadba muxuu ahaa runtii horta khilaafku laba siba wuu ku salaysnaa wuu ku salaysnaa karaa aniga sidaan is dhahay dabcan way dhici kartaa in ay lug saameyn ay ku leeyihiin kooxaha nabadiidka ah wayna dhici kartaa in la isku haysto inta badan dhuldaaqsimeed waktiyada robabawda ah marka dhuldaaqsimeedka waa la isku qaqabsadaa inta badan sidoo kaleetood waxaa dadkaas maaragtay walaalaha ah ee diriska ah ay isku dhacaan inta badan oo la isku diraa ama ay isku diraan argagixisadu waktiga howlgalku uu fooda soo yahay iyagoo ugu faa'idaysanayo in ciidanka macawisleyda loo yaqaanaahi ay si kaleetood u jiheeyaan oo ayaga isku jibiyaan isku jiheeyaan ayagoo intaas ka fikiraayo ayay isku jiheeyaan dadka ay khusayso xasaradani ma kuu sheegeen dareenkooda maxay ku dhaheen markaad arrintan dhex gashay runtii horta waxaasi waxay ka kacaan maaragtay laba qof oo aan wanaagsanayn oo labada qabiil beeleed ku kala jirta ayaa mar walba bilowdo fadkhalalada ama khalalaasta kadibna waxay salfataa rag muhiim ah oo maaragtay ummadda soomaaliyeed hormuud u noqon lahaa ayay sababtaa inay iyaguna maaragtay salfato marka siina intaas waynan u dhicin waxaan sameynay wax la yidhaahdo ka hortag dhan kastaan iskaga keenay inaan odayaashii aan wada hadalsiino isku geyno gogol ay isku galaan halkaasna lagu wada xaajoodo ciddii hadde gal darneedoo duulaan ama samaysay maaragtay ama wax u ag samaysayna in ay ka bixiso raaligelin si ay u qancaan dadka kaleetooda deegaanka ah marka ma laba qofunbaa wax ku noqday maxaa magood ama khasaare ood kala siiseen halkaasi waxay wax ku gaareen intan anagu ka maamul ahaan riboodka aan ku hayno laba qof oo isdhashay ayaa dhaawac soo gaaray ayagana waxaa lagu dabiibayaa isbitaallo maaragtay la geeyey oo loo geeyey maaragtay in lagu dabiibo oo caafimaadkooda lagala socdo cabdi muumin cilmi guddoomiyaha maxaas ayuu kaasi ahaa waxa uu rameeyey haaruun macruuf imkana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii amuuraha islaamka waxaa inoo haya xuseen saaxanuun
waa mar kale iyo barnaamijka umuuraha islaamka oo maanta aynu ku eegayno qalalaasaha ka taagan dalka lubnaan maalintii salaasada ayay ahayd markii uu iscasilay ra-iisul wasaaraha dalka lubnaan sacad xariiri kadib markii dalkaasi muddo laba toddobaad ah ay ka socdeen dibadbaxyo looga soo horjeedo dowladda dalkaasi al-sayid xariiri ayaa ugu baaqay dadka ku banaanbaxaya dalka lubnaan inay ilaaliyaan nabadgelyada islamarkaasina ay ka fogaadaan burburinta hantida qaran iyo mida gaarka loo leeyahay qaar ka mid ah golaha wasiirada ee xukuumadda sacad al xariiri ayaa soo dhoweeyey iscasilitaankiisa waxayna ku tilmaameen in ay ahayd mid qasab ah maadaama uu ku guuldaraystay bay yidhaahdeen inuu u qanciyo axsaabta dowlad wadaagga ay ku midaysan yihiin dhinaca kale war ka soo baxay madaxtooyada dalka lubnaan ayaa lagu sheegay in madaxweyne michel coon uu ka codsaday xukuumadda iscasishay in ay sii wado howlaha dowladda inta laga soo dhisayo xukuumad cusub balse dibadbaxyaasha dalkaasi ayaa sidoo kale dalbanaya inuu iscasilo madaxweyne michel coon iyo guud ahaan nidaamka ka jira waddankaasi haddaba cabdirasaaq sulaymaan koorsheel oo gorfeeya arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya waxyaabaha soo dedejiyey inuu iscasilo ra-iisul wasaaraha dalka lubnaan sacad xariiri sida aynu la socono waddanka lubnaan iminka wegagii ugu dambeeyey waxaa ka socday mudaharaadyo aada looga soo horjeedo dowladda iyo sistamkan iminka ka jira dalka lubnaan kaasoo lagaga cabanayo in xirbarar aada u badan iyo maciishadii oo aada u adkaatay sida awgeed ayaa wuxuu khasab ku noqotay maadaama inuu magaranaysaa xukuumaddiis ay tahli kari weyday inay wax ka qabato cabashooyinka kasoo yeedhaya bulshada inuu xilka baneeyo oo xilka ka dego dalka lubnanna sidaynu ognahay waa dal power sharing leh oo siyaasadda ilaa sideetan waqti sideetanaadkii ilaa sagaashankii ay dagaal aad uga socday markii dambena oo weliba diimo dagaal u ahaa magaranaysaa diimo salka ku hayay waqti sagaashankii lasoo gaaray la heshiiyey power sharing uu yahay sida awgeed iyadoo taasi jirto haddana waa markii ugu horeysay ee taariikhda ee calanka lubnaan lasoo wada qaato awal berigii hore marka dadku maalina sunniga calan soo qaadan jiray gooniya maalina shiicada maalin kristanka marka maanta waxay wax dareen guud oo ka dhexeeya shacabka oo ah noloshii oo qaaligarowday ayaa sabab u noqotay in ra-iisul wasaare sacad xariiri uu meesha baneeyo mudaharaadyada ka alowsan dalka lubnaan ayaa sababay qalalaasoo baahsan oo gebi ahaan joojiyey adeegyada bulshada sida ganacsiga iyo waxbarashada waxaana jira bakdin ah in dalkaasi mar kale dib ugu laabto dagaalo sukeeye cabdirasaaq sulaymaan khoorsheel ayaa mar kale inoo sharaxaya dhabaha uu qaadi karo dalka lubnaan mudaharaadyada iyo iscasilitaanka xukuumadda kadib wallaahi hadda waxaa laysku hayaa waxaa weeye haykalkii guud iyo dowladda sidii u dhisnayd iyo power sharing meesha layskuma hayo waxaa laysku hayaa waxaa weeye dowlad taya leh oo dadkeeda iyo shacabkeeda ma garanaysaa hanata inay meesha timaado ama masiixi ha noqdo ama iyaguna waxayba diidan yihiin systemka dhan ee macal madaxweyne macal ra-iisul wasaare dowladda dhan bay leeyihiin annaga dowladdani dowladdii aanu ma garanaysaa duruufta naga saari lahayd maaha markaa way fududahay marka si loo ego xalku wuxuu noqonayaa nidaamka hadda jira oo la bedelo la keeno dowlad iyo xukuumad iyo baarlamaan iyo nidaam cusub oo dalka ka hirgala kuwaasoo awoodu leh xakameeya inay magaranaysaa baahidaha bulshada ay magaranaysaa wax ka qabtaan si dhiibliya wax uga qabtaan haddii ay sii socoto kolley iminka sida muuqataa shacabkii weli way mudaharaadayaan weli banaanbixi way wadaan weli xukuumaddii iyo madaxweynihii iyo baarlamaankii wixii way diidan yihiin qasab haddii ay sii socoto oo ma garanaysaa nidaamkan uu sii socdo way imanaysaa inuu meesha ka baxo inay sistamkaasi meesha ka baxo oo sistem doorasho loo dareero sistem cusub oo markaa dalka ma garanaysaa hanta u yimaado laakiin hadda intaynu aragno weli dowladdii madaxweynihii sii adkeynaya baarlamaanku hadda waxaa lisleeyahay saacadunku maslaxa balin shacabku inta ay ma garanaysa laakiin haddii ay inkastoo iyagu dad shacabku ballan qaadeen inay sii soconayso mudaharaadkan ilaa iyo ay arkayaan in xukuumadda oo dhan dhulka taabato marka waxay waxa u dhow labada inuu dalku burburo maadaama maanta yacni aragti siyaasadeed oo oo ah yacni power sharing aan la isku diidan waxa la isku diidan yahay tahay shacabkuna ay ka midaysan yihiin hadday masiixi noqotay hadday sunni noqotay hadday shiica noqotay waxay ka midaysan yihiin ay tahay in xukuumaddan guurkani meesha ha dhaafaan wada inuu masiixi noqdo ama inuu siici noqdo ama inuu sunni noqdo iminka iyaga taasuma taale keliya waxay xoogga saarayaan gruubkii meeshan ka wada shaqaysanayey hadday baarlamaan noqoto hadday madaxweyne noqoto hadday ra-iisul wasaare noqoto inay meesha ka baxaan waa hagaag intaasi ayaan kusoo afmeeraynaa guud ahaan barnaamijka umuuraha islaamka oo aan ku qaadaa dhignay qalalaasaha iyo xiisadaha ka alowsan dalka lubnaan waa xuseen saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo
xuseen saxduuni aad iyo aad buu mahadsan yahay oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi amuuraha islaamka halka aad nagala socoteen saaka waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda voice of america barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo haruun macruuf iyo cabdi xaafid cawil ismaaciil inta aynu ku kulmi doonno idaacadda duhurnimo waxaanu idinkaga tegaynaa heestan axmed naaji iyo luul jaylaani
bilalaygu xeraye leydile darxumaa ku jiray daraadaade
Dalaye taftin maro atigan